galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa galab arbacaha bisha mayna waa afar sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka biterban iyo bogga v o a somaali dotcom idaacadduna garabtana waxaa idiin soo jeedinayaa caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduwe
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo maanta wareegto rasmi ah xilka uga qaaday guddoomiyaha maxkamadda sare abukaato ceydiid cabdulaahi ilkaxanaf guddoomiye cusubna magacaabay sidaas ayaa maxkamadda sare waxay ku leedahay guddoomiye cusub dr ibraahim wasaaradda cadaaladda oo jooga iyo xeer ilaalinta iyo hay-adaha amniga intaba waxaan si toos ah oo u faraynaa in ay la shaqeeyaan
waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha midaaxuba ninkanay waa yaqaan guutaduu timide gibilkiisa nabarkii ku dhaca geerti loo dhimaye hadduu soo gadaal kaco asuu nolol cid gaarsiiyo gashigiisa wiilkii qaba dufooda geliyay
sidoo kale waxaan idiin haynaa baarlamaanka soomaaliya oo maanta dood kulul ka yeeshay heshiiskii hanaanka doorashada dalka ay gaareen xukuumadda iyo maamul goboleedyada
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta si rasmi ayaa maanta si rasmi ah usoo saaray wareegto uu xilka uga qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare ee soomaaliya abukaate ceydiid cabdulaahi ilkaxanaf madaxweynaha ayaa guddoomiyaha cusub ayaa gudoomiye guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee dalka u magacaabay doctor ibraahim iidle suleymaan oo isla maanta xilkaasi loo dhaariyey abukaato ciidiid cabdulaahi ilkaxanaf oo ay v o eda la xiriirtay ayaa sheegay in isaga aan si rasmi ah loo soo gaarsiinin wareegtada xilka qaadista waxaana uu ka gaabsaday inuu intaasi ka badan ka hadlo xilka qaadista ayaa ku soo aadaysa iyada oo muddo gaaban ay ka harsan tahay waqtiga xukuumadda
ugu yaraan lix qof ayaa ku dhaawacantay qarax bambaano oo ka dhacay maanta suuqa ariga ee degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose goobjoogayaal ayaa waxa ay v oda u sheegeen in qaraxaasi lala beegtay askar ka tirsan ciidamada degmada oo canshuur ka qaadayo suuqaasi dadka qaraxa ku dhaawacmay ayaa waxay ahaayeen dad rayad ah oo dhammaantood ku sugnaa suuqa
senator ted cruz oo laga soo doorto gobolka texas ayaa ku dhawaaqay in uu ka haray tartanka madaxtinimada dalka maraykanka kadib guuldarro weyn oo kasoo gaartay doorashadii xalay ka dhacday gobolka indiana oo uu ku guulaystay donald trump cruz ayaa taageerayaashiisa ugu sheegay magaalada indianabolis in wadadii uu guul ku gaari lahaa ay soo xirantay isagoo intaa ku daray in codbixiyaasha ay doorteen waddo kale waxa uu mahad celiyey dhammaan taageerayaashiisa oo uu ku sheegay wadaniyiin aan caadi ahayn donald trump ayaa indiana ugu guulaystay si xoog leh iyadoo ted crusna uu galay kaalinta labaad halka john kasigna uu kaalinta saddexaad ku dhammaystay trump ayaa guushii uu ka gaaray indiana ugu yeeray mid weyn isagoo u hambeliyey ted cruz iyo shan iyo tobanka musharax ee kale ee xisbiga jamhuuriga ee la loolamay waxaana uu ugu baaqay xisbiga jamhuuriga inay midoobaan dhinaca xisbiga dimuqraadigana senator bernie sanders ayaa hillary clinton kaga adkaaday doorashadii xalay ka dhacday gobolka indiana iyadoo ay socdaan dadaalada lagu doonayo in qaybaha ku dagaalamaya dalkaasi syriya ay ku joojiyaan colaadda ayaa waxaa magaalada moscow talaadadii ku kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee russiya sergey lafrof iyo ergeyga qaramada midoobay ee syriya stephen demastura oo ay uga wada xaajoonayaan siyaabihii loo adkayn lahaa xabajoojinta xabajoojinta u dhexaysa xoogaga dowladda iyo kuwa mucaaradka ah ayaa waxay dhaqan gashay bishii februari ee lasoo dhaafay dagaalo soo cusboonaaday ayaa kuwii ugu xumaa waxa ay ka dhacayaan agagaarka magaalada waqooyiga dalkaasi syriya ku taalo ee aleppo halkaasoo duqeymaha cirka ee dowladda iyo duqeymaha xoogaga mucaaradka ay ku dhinteen boqolaal qof tan iyo toddobaadkii lasoo dhaafay war ka soo baxay xafiiska lafrof ayaa waxa uu sheegay in lafrof uu telefoon kula hadlay isniintii xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayna labaduba ku buuriyeen dhinacyada dagaalamaya in si xoog leh ay u dhowraan xabajoojinta
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan doorashadii shalay ee ka dhacday gobolka indiyaana ee dalka maraykanka ayaa weji cusub u yeeshay hanaankii uu tartanka u socday gaar ahaana dhinaca xisbiga jamhuuriga kadib markii uu senator ted cruz oo ahaa midka keliya ee ciriiriga ku hayay maalqabeenka donald trump oo doorashadii ka baxay sababaha uu ted cruz uga baxay tartanka iyo halka hadda ay wax marayaan ayay falastiin axmed imaan oo ka tirsan v o eda waxay ka wareysatay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow waraysigiina sidan ayuu dhacay magacaabistii iyo daarintii guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee dalka ee sidaas ayaa maxkamadda sare waxay ku leedahay guddoomiye cusub doctor ibrahim ee wasaaradda cadaaladda oo wasiirka uu jooga iyo xeer ilaalinta iyo hay-adaha amniga intaba waxaan si toos ah oo u faraynaa in ay la shaqeeyaan guddoomiyaha cusub waxaanan rajaynaynaa shacabka soomaaliyeed tabajooyinka garsoorka uu qabay in badan oo ka mid ah inay xalismi doonto waxaan ogaadinaynaa guddoomiyaha cusub in uu tabashooyinkaas dadka ay qabaan oo aad iyo aad uu uu adres garayn doono dowladda soomaaliya iyo qaybaheeda kala duwanna muxuu ahaay waxay ballan qaadayaan guddoomiye inay kula shaqeeyaan garsoorka maxkamadda sare iyo garsoorka intuba waa hay-ad ka tirsan hay-adaha dowladda ee sidooda gooniga ah ee tiirarka dowladnimada dalku ay ku ku taagan tahay ah marka laga yimaado fulinta iyo sharci dejinta waa hay-adda saddexaad ee awoodda dowladnimadu ay ku taagan tahay waxaan rajaynaynaa wixii wanaag ahaa oo hore usoo qabsoomayna in lasii qurxiyo wixii dhibaatooyina ay jirana inay saxmaan halkaasna lugtii saddexaad tiirkii saddexaad ee dowladnimada soomaaliya oo xoogan oo hufan inuu ka soo baxayaan rajaynaynaa guddoomiyaha waxaan u rajaynaynaa guul iyo shaqo wanaagsan ayaale aad iyo
dhegeystayaal naga raalli hada waxa uu kaasi ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay xilka qaadista ciidiid ilka xanaf iyo magacaabista doctor ibraahim iile saleyman halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal waa washington isla reebkii indiana waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qeybaha kale ee barnaamijkeena hase yeeshee baarlamanka soomaaliya ayaa maanta mar kaleeto dood adag waxa uu ka yeeshay hanaanka doorashada soomaaliya ee sanadkan oo sabtidii lasoo dhaafa ay xukuumaddu u gudbisay baarlamaanka si uu meel mariyo maalintii labaad ayay xildhibaanada maanta ka doodeen heshiiska madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ee ka dhacay lagana gaaray arrimaha doorashada kaasi oo hore ay usoo dhoweeyeen beesha caalamka wariyaana jacfar kukay ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho
inkastoo ay ballantu ahayd inuu ra'iisul wasaare sharma arke goobjoog ahaado haddana baaqashadiisa xildhibaanadu umaanay hakin doodda la xidhiidha qorshaha doorashada soo socota ee sabtidii mudanayaasha loo qeybiyey dood adag ayaa maalintii labaad waxa uu baarlamanku ka yeelanayaa hanaanka doorashada sannadkan kaasoo ay madasha wadatashiga qaran soo go'aamisay dhammaadkii bishii ugu horreysay sannadkan xildhibaanada qaar ayaa ku doodayay in qorshaha loo soo gudbiyey uu hadda taagan yahay halkii sannad ka hor ay wax marayeen lama huraanna ay tahay inuu noqdo mid faahfaahsan oo tallaabo waliba iyo qaabka loo qaadayaba ay ku cad yihiin xukuumadda horta tan kama aynaan filin waxaanan uga filaynin juuna waxaan u dirnay lulyo ayaa waxaan u dirnay inay la tashi samayso maadaama doorasho ay dhici weysa hal sanay haysatay hal sano waxay soo wareegtaba ra-iisul wasaare asaa jimciigi s n t v-ga ka qiray wax lagu soo heshiiyey iyagu ahay go-aan dowladda qaadatay haddana dib loogu noqday kanaa ka soo dhexbaxay igama dhageeyani dib ha aadina meelaha kale xukuumaddu waa keentee waxaan rabnaa in maalinta ay tahay odayaasha dhaqanka boqol soddon iyo shan maalinta ay tahay ergada soo xulaysa xildhibaanada iyo maalinta daarta oo taariikh cad oo la wada yaqaano ah labaatanka ogos oo ku xigta doorashada guddoonka golaha shacabka tobanka sebtembarna ay tahay doorashada madaxweynaha ayaan ka rabnaa mudanayaashu waxay intooda badan wada dul istaageen hal qodob oo ah in qorshahan loo soo gudbiyey aanu xiliyaysnayn sidaasi daraaddeedna ay lagama maarmaan noqonayso in howl walba iyo wakhtigeeda laysku horqoro si markaasi dooddu ay u noqoto mid miro dhala xukuumaddu waxay uga soo gudbisay boqolkiiba sagaashan in aysan waafaqsanin dastuurka dalka ee taa marka waxaa weeye mataqaanaa in qaabka ay doorashada u dhici lahayd oo qalafbararka u ah macnaha mataqaanaa ee dalkan in la cadeeyo aysan karto tan kale iyo xilliga ay dhici lahayd in lagu soo dhejiyo laba shay oo muhiima intaan dooda la dhexgelin kan koowaad waxaa waaye in wakhti cad lagu soo dejiyo waraaqahan la kerin goormaa doorasho la aadayaa wakhtigeen xawah baarlamaan ku soo idlaanayaa goormaa la dhaarinayaa madaxda goormuu dooranayaa madaxweynuhu ugu dambeeyo wakhtigaasoo cad horta waa in waa in lagu soo dejiyaa si loogu kor doodo qaababka doorasho ee sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa inta aanan baarlamanka la horkeenin soo meelmariyey golaha wasiirada qaar ka tirsan xildhibaanada maanta dooda ka qayb qaadanayay ayaa soo jeediyey in weliba si dhaqso badan uu hanaankan baarlamanku ku meelmariyo si aan iyaga waa mudanayaasha ee loogu fahmin kuwa doonaya in wakhtigu uu usii dabadheeraado xildhibaano isbeddel baa loo socdaa inaan nala wereerinin jahwareer siyaasadeedna la gelinin ee muxuu aanan u ekaanin dad raadinaya bil iigu dar iyo laba iigu dar iyo far u taagan tahay aanan u ekaanin dad diidan in dadkooda ku laabtaan lasoo doorto diidan in aanan u ekaanin nala ka faa'iidaysanin shaabad cid kale ka soo leexatay oo ka xishootay in maanta aan nalo nala ku dhufanin annaga wasiiraad arkaysaa ku kambeyn garaynaya diida shalayna way soo ansixiyeen golaha wasiirada markay joogeen joogeen annagu marka xildhibaanada sharaf nooma aha mana qaadi karno isbeddelka waanu hoggaansamaynaa waana ogolnahay inaan dadkayaga ku laabanno oo doorasho raadsanno cid walba inay ku kalsoonaataa loo baahan yahay barnaamijkan aan sidaan ku ansixin moodsaan baa soo jeedinaya waad mahadsantihiin
ka sokow qoraalkan waxaa baarlamanka maalmahan ka dhex jiray dareen la xidhiira in guddoonku uu doonayo horeyna u dalbaday in muddo laba bilooda loo kordhiyo baarlamankan sagaalaad laakiin guddoomiye jawaari oo isku dayayay inuu xubnaha golaha ka raarido ujeedkiisa ayaa sharaxaad ka bixiyey labadaasi bilood ee u muuqda kuwa laga didsan yahay
arrintu ma aha laba biloodaa la kordhina waxaa weeye gadaal gadaal u tiri maalin alla ilaa hadda maanta ma ogin ilaa maalintay qabsamayso ee doorashada ka soo qaad inay shan iyo tobanka agoosto qabsoomayso doorashada ka soo qaad masalan halkaasa waxaa idhi laba bilood gadaal u tiri si aan anigu baarlamaanka howlihiisa u dhammaystiro laba bilood ka hor xildhibaanana u helaan laba bilood waqti ah inta aan doorasha la gaarin marka maxamaya dee waxaa xildhibaana waxay yidhaahdeen dheeraad baan ku dartay maaha haddii uusan maxaa dhahay maars laba kun iyo toddoba iyo toban qabanaa uu yidhaahdo anigu waxaan u baahanay laba bilood ka hor aan baarlamaanka aan joojo shaqadiisa si baarlamaanka fursad uu helo inuu ololihii aado oo doorasho kii raba haddii oo martaa ay jiraan muwaadiniinta kale marka labada bilood aan adigu kataada ka bixiyey waxa weeye maadaama aan la ogeyn ilaa hadda waqti ay qabanayaan
hanaankan hadda baarlamanka horyaalla ayaa soo maray geedi socod muddo sanad ku dhow qaatay iyadoo ugu dambayntiina ay si wadar ogola u soo meel mariyeen madasha wadatashiga qaran ee ay ku wada jiraan madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyada waxaanu mugdi fara badan ku dahaaran yahay halka ay doorashadan loo wada dhegtaagayo ku dambayn doonto haddii baarlamanku uu ansixin waayo hab doorasheedkan iyaga kusoo biyo shubtay jacfar kuukaay v o a muqdisho
doorashadii shalay ka dhacday gobolka indiana ee dalkan maraykanka ayaa weji cusub waxay u yeeshay hanaankii uu tartanka u socday gaar ahaana dhinaca xisbiga jamhuuriga kadib markii uu senator ted cruz oo ahaa midka keliya ee ciriiriga ku hayay donald trump oo doorashadaasi ka baxay sababaha uu ted cruz uga baxay tartanka iyo weliba halka hadda ay wax marayaan ayay falastiin axmed yamaan oo ka tirsan v o e da waxay ka wareysatay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o e cabdiraxmaan yebarow waraysigiina waxa u dhacay sida tan
cabdiraxmaan haddii aanu ku bilowno dhinaca xisbiga mucaaradka ee jamhuuriga maxaa keenay in senator ted cruz uu doorashadii isreebreebka ka haro iyadoo dad badani ay u arkayeen inuu yahay kan ciriiriga ku hayay donald trump oo siyaasiyiin badan oo ruug caddaa ah oo jamhuuriyana ay isaga la jireen falastiinay haddii marka hore dadka aan u yar bildhaamino halka maanta ay marayso doorashada isreereebka wadanka maraykanka toddobiyo toban musharax ayaa dhinaca xisbiga jamhuuriga ee iyagu mucaaradka isku soo sharaxay muddo haatan sanad ku dhow waqti laga joogo intaasoo dhan waxaa imika ka soo haray waxay ahaayeen saddex wixii shalay baratamay maalqabeenka donald trump oo aad moodo imika inuu yahay kan u soo baxay ugu dambeynta senator texas ka yimaada ted cruz oo xalay isagoo iskaga haray iyo guddoomiyii hore gobolka ohio john kaysig oo isagu weli kusii jira britanka haddii haddaba aan dadka u sharaxno doorashada gobolada maraykankan ee isreereebka ah habka ay u socoto waxaa weye in gobol kasta dadku markay codeeyaan gobolkaasi codadkooda laisku geeyo waxa loo baxshay ergooyin ama delegate ergooyinkaasi marka haddaba shalay waxaa laga baratamay gobolka indiana oo isagu dhinaca jamhuuriga ku lahaa konton iyo toddobo ergo sababta marka muhiimadda weyn ay u lahaydna waxay ahayd donald trump oo kuwa kale ka horreeyey dhinaca ergooyinka ayaa waxay ahayd ta keliya ay ku reebi karaan qofka waxaa keliya lagu reebi karaa in ama ergooyinka looga badsho oo tirada guud ee dhinaca jamhuuriga laga doonayo oo ah kun laba boqol iyo soddon iyo toddobo oo laga hortii la gaaro ama isaga loo diido inuu gaaro haddaba taasi maadaama ay ku adkaatay inay kuwa kale gaaraan waxay isku dayeen inay isaga ka reebaan inaanu gaarin inta doorashada isreereebka aanay harin mar haddii donald trump uu gaadho kun laba boqol iyo soddon iyo toddobo cid ka reebi karta male oo automatically waxa uu noqonayaa qofka ay jamhuurigu darsanayaan haddaba iskudaygii ugu dambeeyey oo indiana ay ka dhacday shalayto waxay ahayd rajada ted cruz in uu lugta jiido oo uu ka qaato indiana si markaasi gabagabada loo tago shirka weyn ee xisbiga jamhuuriga uu magaalada cleveland ee gobolka ohio uu ku yeelan doono bartamaha bisha julaay ee soo socota laakiin hamadii ted cruz waxaa weeqday kadib markii xaalitol uu isku fuuqsaday donald trump oo uu qaatay gobolkii indiana taasna ay u caddaatay ted cruz inaanay jirin si kale oo loo joojin karo donald trump iyadoo ay indiana u ahayd dhimo ama noolo uu xali doortay dhimashadii oo uu iskaga baxay doorashadii dhinaca dimuqraadiga xalay waxaa gobolka indiana ku badiyey senatarka barni sanders oo ka guuleysta xogayihii hore arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton rajo inteleg ayay guushaasi siinaysaa sanders inuu noqdo musharaxa dimuqraadiga bisha nofembar ay u dirsan doonaan doorashada guud ee madaxtinimada maraykanka waa run berni sanders xalay waa uu badiyey laakiin marka aanu eegno habkay u shaqayso dhinaca xisbiga dimuqraadiga waxaa qofka badinaya laga doonayaa guud ahaan inuu helo laba kun saddex boqol iyo siddeetan iyo saddex kuwaasoo ay ku jiraan falastiine wax la yidhaahdo suber duligate oo aanay jamhuurigu lahayn laakiin u gaar ah xisbiga dimuqraadiga kuwaasoo ah ergooyin ay jeebka ku sitaan mas-uuliyiinta sare ee gobolada oo iyagu marka ay doonaan markii la yimaado shirweynaha laisku yimaado philadelphia ay dimuqraadiga ku qaban doonaan bisha julaay dhammaadkeeda ay ciday doonaan siin karaan marka tirada markii laga eego ergooyinka caadiga ee gobolada kale oo tartanka ay ku soo tartameen ilaa haatan clinton iyo sanders waxa aada u horeysa hillary clinton laakiin sanders rajada kaliya u hartay waxay tahay in ergooyinka super delegateka ee ay leeyihiin mas-uuliyiinta sare qaarkood ay isaga siiyaan oo markii shirweynaha laisku yimaado ay yidhahdaan alla ilahay ninkan ayaa istahila laakiin guud ahaan markaad eegto iminka clinton waxay haysataa laba kun laba boqol iyo toddobiyo toban waxaana ay u baahan tahay boqol iyo lix iyo lixdan keliya saan qiyaasayo halka sandersna uu ka haysto kun iyo afar boqol iyo afartan iyo saddex laakiin uu u baahan yahay sagaal boqol iyo afartan saa daraaddeed rajadiisu aada uma buurna ugu dambeyntii cabdiraxmaan si ka duwan sanooyinkii hore ayay doorashada maraykanka sanadkan xiise gaara u leedahay maxaa keenay in adduunka oo dhan ay si gaara markaasi looga xiiseeyo doorashada madaxweynenimada maraykanka sanadkan haddee waa iska caddahay waa donald trump iyo berni sanders ayaa labaduba u sababa gaar ahaan donald trump waa nin aan horey siyaasadda ugu soo jirin waa ninka isagoo aad argeyd oo yidhi waxaan ku dhisayaa derbi weyn oo aan ku xijaabo latin america gaar ahaan mexico dadka ka soo gelaya waa ninkii lahaa muslimiintu waddanka ma soo geli karaan waa ninka magacbixinta ku dheereeya oo qof kastoo isaga la bartamaya magac ugu yeeraya magac xun oo weliba magaci ku dhegaya oo aan ka xishoonayn waa ninkan isagu maalqabeenka ah oo lacag aanan u baahnayn oo meel iskaga xiray maalqabeenadii wadanka maraykanka ee iyagoo awal maalgelin jiray waa ninkan isagu lacagta jeebkiisa intuu ka baxsho ee gashanaya doorashadiisa iyo tartankiisa waa nin ku hadla dad badan waxyaabaha iyaga ay ku fikirayaan laakiin siyaasiyiintu aanay ku dhawaaqi karin waxyaabaha yaab kale uu keenay waxay tahay ereyada ka soo fakaday hadallada uu yidhi intii tobankii bilooda iminka uu doorashada ku soo jiray qaar ka mida haddii ay siyaasiyiinta qaarkood ay mar ka soo yeeri lahayd dib looma arkeen laakiin tacajiibkaa waxay tahay falastiinay isaga mar alla markii la israado alla ilahay markanuu gafay doorashada iyo dadka isaga jeclaa bar way sii badanayaan oo kor buu usii kacayaa marka waxyaabahaas ayaa ugu weyn ayaan isleeyahay oo marka dadka aad soo jeeday dhinaca bernie sanders laftiisa isna waxa uu keenay olole cusub oo aan hore loo arag oo uu dhallinyaradii ku soo jiitay isagoo toddobaatan iyo afar sano jira ayuu haddana dhallinyaradii gabdho iyo wiilalba ay ku daba safan yihiin nimanka caddaanka ahaa gebi ahaan isay ku daba safan yihiin intooda badan gabdhihii ama dumarka guud ahaanba xalay way kala goosteen boqolkiiba konton boqolkiiba konton bay kala heleen isaga iyo hillary clinton isagana momentum ama wax ma arkin oo xiise gooniya iyo orod gooniya iyo waxaan hore looga baray dhinaca dimuqraadiga ayuu keenay laakiin waxaad moodaa xagga delegateska ama waxaan ergooyinka aan ku sheegnay in laga badan yahay oo isaga aanay iminka u hiilinaynin
kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ah ee v o a cabdiraxmaan yebarow oo ka faalloonayay doorashadii shalay ka dhacday gobolka indiana ee dalkan maraykanka oo weji cusub u yeeshay hanaankii uu tartanka u socday gaar ahaan dhinaca xisbiga jamhuuriga kadib markii uu senator ted cruz oo ahaa midka keliya ee ciriiriga ku hayay donald trump uu tartankaasi ka baxay falastiin axmed imaan ayuu warramayay halkaad kala socoteenna waa washington
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad uga dhegeysanaysaan toos washington shalay waxa ay ku beegnayd maalintii xorriyadda saxaafadda ee caalamiga shan iyo labaatan sannadood kadib markii dunidu ay isla qaadatay in xorriyatul qowlku ay qayb ka tahay xuquuqaha aasaasiga ah ee bini'aadamka waxaana jira weli wariyaasha inay la kulmayaan faafreeb xoogan oo rasmi ah waxyeelo xarig loo geysto iyo xitaa shirqoolo lagu dilo dalka finland waxaa ka socday shir caalami ah oo looga hadlayo faafreebka iyo xorriyadda saxaafadda wariye cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo ah agaasimaha wakaaladda wararka soomaalida ee sona ayaa ka mid ah xubnaha shirkaasi lagu casuumay inay ka qayb galaan zahra cabdi axmed ayuuna uga warramay waa mahadsan tahay zahra kulanka aan ka qayb galay waxa uu ahaa shirka maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka oo ah shir soo socday ilaa iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii oo hadba dunida meel lagu qabto markii ugu horreysay ayaa sanadkan lagu qabtay magaalada helsinki ee waddanka finland oo dabcan ahayd meeshii ugu horreysay oo wadamada scandinavianka lagu qabto ama nordic countrieska laisku yidhaahdo waxaana kasoo qayb galay dad ka socday dunida oo dhan oo ah saxafiyiinta iyo ururada saxaafadda iyo dowladaha mataqaanaa wadamadooda ay saxaafaddu ka jirto guud ahaantood dad ilaa kun qof gaaraya oo dunida o dhan ka yimid baa kasoo qayb galay prime ministerka waddankan ayaa kasoo qayb galay iyo sidoo kaleeto unesco oo shirka iyadoo qabanqaabadeeda lahayd gabadha ugu sarreysa general directorka ka ah ama agaasimaha guud ayaa joogay iyo sidoo kaleeto dabcan madax kale oo adduunyada oo dhan ka timid marka shir waxa uu ahaa aada looga looga hadlayay oo xoogga lagu saarayay sidii loo joojin lahaa caburinta loo geysto saxaafadda iyo sidoo kaleeto sidii fursad loogu siin lahaa saxafiyiintu in ay xog faahfaahsan ay ka helaan meesha ay wax uga baahdaan marka shir aada u weyn buu ahaa waa gartay shirka marka qodobada ugu weyn ee looga hadlay ma waxay ahaayeen oo keliya faafreebka saxaafadda ee caalamka mise waxaa ku larnaa qodobo kale zahra sida caadiga ah sanad kasta shirkan waa la qabtaa unesco ayaa hogaamisa hadbana meel baa lagu qabtaa marka sanad kasta waxaa la sameeyaa cinwaano gaar ah ayaa la doortaa ama mawduucyo gaar ah oo looga doodo waxyaabaha muhiimka ah ee dunida markaa ka taagan ama saxaafadda quseeya sanadkan wuxuu xoogga saarayay labo qodob ayaa ayay ahayd ayuu ahaa ciwaanka shirku laakiin labadaas baa wax aada u badan ay ku hoos jireen labada qodob waxay kala ahaayeen waxa loo yaqaano faafreebka ama censorshipka iyo sidoo kaleeto in eh, loo diido xogta wariyaasha sidii looga hortegi lahaa oo wariyaasha loo ogolaado in ay helaan macluumaad ku filan marka ay ay ay- ay doonayaan inay xog ururiyaan ama ay akhbaar ururiyaan labadaas arrimood ayaa lasoo bandhigay laakiin waxyaabo kaleeto aad u badan baa jiray shirar badan oo dhinac socday baa jiray waxaa kamid ahaa dabcan shir looga hadlayay een, wadamada reer galbeedka iyo eh, dhibaatada hadda ka taagan qaxootiga adduunka ee Waa kusoo gartay.
qulqulaya gaar ahaan yurub iyo waxyaabo kaleeto badan baa hoos looga sii hadlay laakiin labadaas mawduuc baa focus ku ahaa waayahay een, kaba soo qaadba faafreebka dunida sida ay ugu kala sarreeyaan wadamada sida ay u cadaadiyaan wariyaasha ayaa lasoo qaadanaya bal soomaaliya heerka ee ka gashay oo looga hadlay maxaad nooga sheegi kartaa Eh, hadda lambarkii lasoo bandhigay soomaaliya boqol lixdan iyo toddobo ayay uga jirtaa kala horeynta dunida oo dhan marka laga hadlo een, xagga faafreebka iyo dhibaatooyinka tacadiyada loo geysto saxaafadda laakiin runtii sanadkan wadamada tacadiga weyn laga soo sheegay ama aad meesha loogu soo bandhigay eh, kuma aanay eh, soomaaliya ma- yani ma aanay ahayn wadamada safka ugu horeeya uga jiro wadamada aada looga hadlay waxaa kamid ahayd azerbaijan eh, syria eh, burundi iyo meelo kaleeto ayaad inta badan moodeysa in laga hadlaya laakiin markii khudbadii furitaanka ay jeedinaysay gabadha madaxda ka ah unesco eh, way ku dartay soomaaliya wadamada ay codsiga u jeedisay oo ay ka codsatay in eh, lagu gacan siiyo saxafiyiintu in shaqooyinkooda ay qabsadaan lama sheegin laakiin wax tacadiya iyo wax dhibaatooyin oo ka jira laakiin waad ogtahay soomaaliya markii hore meel aada uga hooseysa halkaas ayay uga jiri jirtay rikoorka markaas sanad kasta eh, waxaa ka go-aya soomaaliya qaybo kamida dhibaatooyinka laakiin weli way kusii jirtaa liisiga laakiin sanadkan wadamada oo aadka u daran kama aanay mid ahayn waa gartay Eh, sidaan kuu sheegay azerbaijan iyo wadamo kaleeto iyo burundi iyo ayaa ayaa aada uga horreeyay soomaaliya iyo xitaa wadamo qaarkood ay yurub ku yaalaan waa garta maadaama kulanka looga hadlayay een faafreebka saxaafadda iyo xorriyatul qoolka een warbixin dheer oo ay soo saartay hay-adda human rights watch ayaa waxa ay ku sheegtay in soomaaliya maamulka dowladda iyo maamulada gobolada ka jira iyo al-shabaabba ay u geystaan wariyaasha hanjabaado xariig iyo eh, maxaa ku rahdaa eh, dilal meelaha qaarkood marka een warbixinta dheer ee human rights ay soo saartay inaba miyaa looga hadlay kulanka ama lagu soo qaatay dabcan warbixintaas oo een, eh, la sii daayay oon aragnay oo runtii waxyaabo badan ka hadlaysay oo meelo badan taabanaysay oo xaqiiqooyin badan soo bandhigaysay tacdiyo badanna ka hadlaysay hadda lagama hadlin laakiin de runtii eh, waxyaabaha warbixinta oo anigu aan kamid ahaa dadkii aqriyo oo meesha joogay laakiin dad caadiya oo wariyaale ay ka hadlayeen waxay ahayd de sida ay u qorayd dhinacyada ay isberber dhigaysay iyo waxyaabaha laga hadlayo runtii aada mooday inaysan ahayn ugu yaraan haddii xataa wax laga tabanayo dhinacyo la isbarbar dhigi karo marka dowladda iyo al-shabaab laga hadlayo oo kaleeto dee inaysan ahayn wax wax siman oo la isbarbar dhigi karo ama la isku soo dhoweyn karo Eh, dabcan taasi waa mawduuceeda iyo markeeday leedahay laakiin hadda waxa mawduucan ama shirkan ka mid ahaa kama aanay mid ahayn eh, Waa gartay.
loogumana soo hadal qaadin
kaasina waxa uu ahaa weriye cabdiraxmaan yuusuf al cadaala waa agaasimaha wakaaladda wararka ee soomaaliyeed ee sona oo ka mid ah xubno ka qaybgalaya shir ka socda finland waxa uu waramayey zahar cabdi axmed
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta ood nagala socotaan waa galabnimo arbaco ah bisha mayn ay tahay afar sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ahaa cashi ibraahim iyo ibraahim xasan daandurey waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda waxaan idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii suugaanadaad wada sugayseen ee dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta si rasmi ah u soo saaray wareegto uu xilka uga qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare ee soomaaliya abukaate ceydiid cabdulaahi ilkaxanaf madaxweynaha ayaa guddoomiye cusub oo maxkamadda sare ah magacaabay islamarkaana u magacaabay doctor ibraahim iidle suleymaan oo isla maanta xilkaasi cusub loo dhaariyey abukaate ciidiid cabdulaahi ilkaxanaf oo ay v o eda la xiriirtay ayaa sheegay in isaga aan si rasmi ah loo soo gaarsiinin wareegtada xilka qaadistiisa waxaana uu ka gaabsaday inuu intaa ka badan hadlo
ugu yaraan lix qof ayaa ku dhaawacantay qarax bambaano oo ka dhacay maanta suuqa ariga ee degmada afguuy ee gobolka shabeellaha hoose gubjoogayaal ayaa v o eda waxay u sheegeen in qaraxaasi lala beegsaday askar ka tirsan ciidamada degmada oo canshuur ka aruurinaya suuqa dadka qaraxa ku dhaawacma ayaa dhammaantood waxay ahaayeen dad rayad ah oo suuqa ku sugnaa lama oga ilaa iyo hadda cidda wararkaasi geysata laakiinna weeraro sidan oo kale ah oo hore uga dhacay suuqa xoolaha ee afguya ayaa waxaa hore u sheegtay ururka al-shabaab senator ted cruz oo laga soo doorto gobolka texas ayaa ku dhawaaqay in uu ka haray tartanka madaxtinimada dalka maraykanka kadib guuldarro weyn oo kasoo gaartay doorashadii xalay ka dhacday gobolka indiana oo uu ku guuleystay donald trump cruz ayaa taageerayaashiisa ugu sheegay magaalada indianapolis in wadadii uu guul ku gaari lahaa ay soo xirantay isagoo intaa ku daray in codbixiyaasha ay doorteen waddo kale waxa uu mahad celiyey dhammaan taageerayaashiisa oo uu ku sheegay inay yihiin wadaniyiin aan caadi ahayn donald trump ayaa indiana ugu guuleystay si xoog leh iyadoo ted cruzna uu ku guuleystay kaalinta labaad halka john kaysigna uu kaalinta saddexaad uu ku dhammaystay trump ayaa guushii uu ka gaaray indiana ugu yeeray mid weyn isagoo u hambeliyey ted cruz iyo shan iyo tobanka musharax ee kale ee xisbiga jamhuuriga ee la loolamay waxaana ugu baaqay in xisbiga jamhuuriga ay midoobaan dhinaca xisbiga dimuqraadigana senator berni sanders ayaa hillary clinton kaga adkaaday doorashadii xalay ka dhacday gobolka indiana
intii idaacaddeenay shalay dhegaysatay waxaannu ku sii deynaa howlgal ay sameeyeen ciidamada maamulka galmudug ah oo ay kula dagaalamayeen qaar ka mida isbaarooyin yiilay jidka dheer ee isku xidha gaalkacyo iyo galansoor howlgalkaasi waxaa ku dhintay hal askari lix qof oo kalena way ku dhaawacmeen haddaba maanta ayaa magaalada gaalkacyo waxaa ka dhacay bannaanbax lagu taageerayo la dagaalanka isbaaroleyda wariyaheena cabdiwaaxid macalin saaq ayaa warbixinta nooga soo diray gaalkacyo qaybaha bulshada gaalkacyo ayaa maantay dhigay isu soo bax lagu taageerayay howlgalkii ciidamada galmudug ay shalay ka fuliyeen wadada xidhiidhisa gaalkacyo iyo galinsoor oo maleeshiyaad hubaysan ay dhigan jireen isbaarooyin lagu dhibaateeyo gaadiidka iyo rakaabka isticmaala wadadaasi mid ka mid a wadayaasha gaadiidleyda isticmaasho wadada ayaa v o e da uga sheekeynaya dhibaatooyinkii ay kala kulmi jireen kooxaha hubaysan ee jidgooyada dhigan jiray inta u dhexaysa gaalkacyo iyo galinsoor
shalay waxaan soo maray iyadoo banaan dee wax lacagana nala kama qaadin kal hore waxaan dhibaata oo ku qabnay aduu qore afkiis baan ku mari jirnay lacag aduu kun dollar markii laisku celceliyo ilaa waxaa nala kaga qaadi jiray ilaa cadaaba waxaan u aragnaa wax weyn oo macnaha maamulka galmudug uu kutilaabo uu ku dhaqaaqay oo waan u mahad celinaynaa waxa weeye waddadii oo amnigeeda sugan yahay baan soo marnay waa ku faraxnay shalay waa u mahad celinay arrintaasi way jidhay macnaha intaanan kontarooladan aana soo gaarin baa waxaan arki jirnay dad adugu tuugaa oo laba iyo saddexa oo gaariga baarana soo dhacayso macnaha haddii habla saaran yihiin kala degahaya oo wax allaala waxa weedatid kaa furanhaya inay ku dilaanna macnaha waxba ma jidho sidaas dhibaatooyin badan baan kala kulmi jirnay maymuun cali nuur geyfane guddoomiyaha haweenka gobolka mudug ayaa tilmaantay in dhibaato ay ahayd wixii laamiga dheer ka dhici jiray waxaan rabnaa in si xarakaa lagu maro waxaan rabnaa sideed saa dalxiisku inuu maro waxaan rabnaa in si nabada lagu maro waxaan rabnaa gabdhaha inay dahabiyad u badbaadaan waxaan leenaha dhammaan reer galmudugow maanta waa guulaysateen wiilasha ku jira jidka ama geli jirayna waxaan leenaha annaga hooyooyin baan nahay annagaa idin dhalnay dhib idiinma rabno dhibaato ha gelinina duurka ha gelina imaada dowladda galmudug waxaan ka codsanaynaa xuquuqdooda inay meel saaraan inay askareeyaan inay mushaaraadkooda siiyaan inay tababarro u furaan in dhaqan celin loo furo kii dhaqansan oo toosanna waa ciidan laakiin maanta waxaan helnay cudud midaysan caqli midaysan culimmada gobolka mudug ayaa ciidamada ku ammaanay howlgalkii shalay ee dhaliyey dhimashada askar ka tirsan ciidanka iyo dhaawac maleeshiyaadkii isbaarada sharci darrada ah ay u taallay waxaan rabaa inaan codkayga ku biiriyo dadka u istaagay inay arrintaa wax ka qabtaan dadka u istaagay inay qodaxda muslimiinta ku taagan inay ka siibaan waxaa xaqiiqo ah isbaaradii waddadaa tiille inay ahayd qodax dadka muslimiinta gaar ahaan soomaaliya qodax ku taagan inay ahayd sidaa awgeed ciidanka nabad sugidda oo arrintaa u istaagay waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo inay gudanayaan xil weyn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa raalli laga yahay diinta islaamkuna ay wanaag badan ugu bishaaraysay qofkii tillaabadaas qaada cid alla ciddii gacan siisa kuwa isbaaraystayaasha ah kuwa xaaraan quutayaasha ah kuwa aakhire iyo adduun ayaguna seegay ummaddana seejinaya cid alla ciddii gacan siisana waxaa loogu bishaaraynayaa meel xun iyo khayr darro akhriya adduun inay ku dambaynayaan duqa degmada gaalkacyo ee galmudug xirsi yuusuf barre oo qaybihii bulshada kala qayb galay isu soo bixii lagu taageeraya isbaara qaadista ayaa sheegay inaan la aqbali doonin in jidgooyo maleeshiyaad hubaysan ay dhigtaan deegaanada galmudug waxaan halkaan uga mahad celinayaa ciidamo ciidamada dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan ciidanka niisa oo halkan shalay ka howlgalay waxaan rabaa inaan halkan kala hadlo wiilasha dhallinyarada ah oo caadaystay inay isbaarada dhigtaan mustaqbal baa leedihiin weli jaanis baa haysataan dadkaa dhinac ka raaci kartaan waxbaad baran kartaa askari baad noqon kartaa cidi kuma nicin qaymaad dadka ugu fadhisaa iska daa isbaarada wiilasheenni baa tihiin waa laydin rabaa waa laydin tababarayaa askar baad noqon kartaan waxbaad baran kartaa dhaqan celin baa lagu samayn karaa weli jaanis baa haysataane iska daaya isbaarooyinka ummadda caqabadda ka hor qaada dadka ku soo biira intaas baan dhihi lahaa dhammaan waa ka soo dhammaatay isbaara soomaaliya waa ka soo dhammaatay annaguna ma yeelayno inay nagu harto dadkii isbaara waa ka ilbaxeen nidaam iyo maamul iyo waxaa loo gudbay dowladnimo annaka yaa nala ku reebin isbaaro waa diidnay isbaaro waa diidnay isku day fara badan oo lagu doonayay in wax looga qabto maleeshiyaadka hubaysan ee jidgooyooyinka dhigta inta u dhexaysa gaalkacyo iyo gallinsoor ayaan lagu guulaysan waxaana dadka iyo gaadiidka waddada ay marinka u tahay kasoo bixi jiray cabasho la xidhiirta dhac iyo kufsi haweenka qaar loo geysto ha yeeshee isku dhici shalay ee ciidanka galmudug iyo maleeshiyaadka hubaysan waxaa ka horreeyey wadahadal looga xaajoonayay in si nabad ah lagu banneeyo laamiga balse laguma guulaysan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan
shalo waxaa dunida laga xusay maalinta warbaahinta madaxa bannaan waxaana warbixinay soo saarta hay-adda human right watch lagu sheegay in warbaahinta soomaaliya ay tahay sida kalluun ku jira biyo sumaysan waxaa sidoo kale lagu xusay in warbaahinta qaar ay ka gaabsadeen waxyaabihii ay tabin jireen si ay u sii jiraan amaba ay u sii shaqeeyaan haddaba dhibaatooyinka sannadihii dhowaa loo geystay warbaahinta ha noqoto tan al-shabaab ama maamulada dalka ka jiraahay hoos ma u dhigeen howlihii xog iyo warbaahineed ee warbaahinta soomaalida waa xubinta dooda gaaban waxaana ka qaybgalaya abwaan cismaan cabdulaahi guure oo madax ka ah idaacadda reediyo kulmiya ee magaalada muqdisho iyo cabdifataax xaashi nuur oo ah sawirqaado ka tirsan wakaalada wararka ee f b lana soo shaqeeya warbaahinta magaalada muqdisho aan ku hormaro abwaan guure falastiin waxay la tahay aniga su-aashaasina haddaan ka jawaabo aragtidayda inaysan hoos u dhicin hawshii warbaahinta oo shaqadii looga baahnay ama ay qaban jirtay intii ay awooddo ay qabato waa qiraynaa dhibaatooyin badan inay jiraan hase yeeshee waxaan isleenahay siyubasiyay ka daran tahay hadda xaalad ay ka sii daran tahay ayay soo martay warbaahinta soomaaliyeed waxaan soo marnay iyadoo aan dhahno warbaahintii madda ayaan dabley aan la garan baa saaka wariye dilay oo duubkiisa joognaa dadaalka iyo hawshana ka madaali doona dadweynow ogsoonow shacabkuna madda ayaan waayaada yaa dilay wariyaasha yaa dila maxaa wariye loo dilay dowladduna madda ayaan wariyaha kuwii dilay waa ku daba jirnaay oo deg degaan usoo qaban ehelkiiyo dadkiisana taxsiyaan u diraynaa hay-adaha duniduna u dul qaadan mayno iyo cambaarayn madda ayaan marka iyadoo subax walba wariye la dilo ayay jirtay oo ay shaqaynaysay marka hadda waxaan isleenahay intii hore way karoon tahay haye cabdifataax kale aniga waa ka duwanahay abwaanka jawaabta oo bixinayo warbaahinta soomaalida siilra uma shaqayso mana ahan waxyaaba badan oo culaysa oo kamid tahay maandarada iyo sidoo kale mushaaraadka oo yarna waxay sababeen inay hoos u dhacdo warbaahinta shaqadii laga rabay tusaale ahaan wariyaashu markii ay ogaadaan khatarta jirta waxaa suuragalaysa inay ka wacdaan shaqada shaqooyin kale ku biiraan waxaa suuragal in dalka isaga baxaan iyagoo fiirinaya khatarta ay qaadanayaan iyo sidoo kale waxyaabaha kusoo laabanaya ayaa binaadamka wuxuu fiiriyaa khatarta iyo faa-iidada soo gelaysa isla dhigaa haddii khatartu yartaxan uu qaataa shaqada haddii khatartu ay badan tahana sidaas isaga tagaa isagoo raadiyo meelo kale uga doorbidana meel amaan ka helaayo meel shaqo ka wanaagsan ka helaayo marka waxaan qabaa jawaab ahaan in dhibaatooyinka dhacay iyo warbixinta hadda ay soo saartay human rights watch ay tahay mid suuragal ah oo meelo badan laga eegay waa mahadsan tahay haya abwaan guure wax walbaha culaysa saameynay leeyihiin sida cabdifataax sheegay saameyn ma jirtaa haba yaraatee Eh, horta saameyn inay jirto oo culays eh, oo jiro ma diidani hase yeeshee saxaafaddu shaqadii laga rabay intii awooddeeda inay hayso ayaan aaminsanahay Eh, warbixinta hay-addu soo saartana waan akriyey anigu Eh, qaladaad badan ayaa ku jira Eh, tusaale haddaan kuu soo qaado waxay leedahay eh, dadka hadda saxaafadda soomaaliya ka shaqeeya da-dooda waxay ku sheegaysaa labaatan sano inaysan ka badnay oo ay yihiin dad haddii alla kuuroon yahay marka waxaa jirtaa dhalinyaro badan oo saxaafadda kusoo biiray oo dhalinyarada da-da yar waa u badan yihiin hase yeeshee dad badan oo da-daaska weyn ayaa ka shaqeeya saxaafadda waa qiraynaa dee dad badan oo rugcadaagii saxaafadda ahaay inay waxna dalka ka carareen waxna naftooda ku waayeen hase yeeshee saxaafaddu weli waa ay shaqaydaa haye cabdi aniga abeenka ma- waxaan kala qayb galnay xuska maalinta eh, xorriyadda saxaafadda Eh, hoolka aan joognay ee wariyaasha joogay boqolkiiba todobaatan iyo shan ka badan da-da la sheegayo ayay u badnaayeen da-da ay warbixinta sheegayso oo labaatan jirada ka yar Eh, arrintaas waxyaabaha keenayana waxaan tusaale ahaan usoo qaadan karaa qofku markuu tashbiiraan helo oo inuu da-a ka shaqeeyo warbaahinta waxaan ku filaanaynin waxyaabaha kasoo laabanaya salariga ah oo idaacadahan muqdisho ku yaalla matiijida ay bixin karaan qofkii marka islamarkii wuxuu uu ka weecanayaa meeshii waxaana bedelkii soo gelaya qof dhalinyaro ah oo hami u qabo saxaafadii hase yeeshee khataraha la qaadan karo iyo waxba aan ka ogeyn iyo dhibaa waxa u baahan yahay waxaa yeele qofka markuu soo kacayo ma oga mushaarka u baahan yahay in badan saarnaa suuragala laakiin markuu sanad iyo shaqeeyo uu kala fahmo meesha wax jiraan uu xisaabtan keeno xataa ninkii milkiilaha idaacadda iskale agaasiinyin wuxuu dhahaya ornayow islama shaqayn karne meel inta karana raadso maxaa wuxuu u baahan yahay nimanka idaacadaha iskale waanguur wuu ogyahay hadduusan iska indhitrain dad aan lacag ka rabin qofka aan lacag ka rabin marka human capital waxyaabihii warbaahinta u baahnid ma qabanaye isagu soo isku soo dhisiraayo uga shaqaynaya taasoo ay culeysaadkay kamid tahay wax la iska indhitri karo ma ahan Een, waa mahadsan tahay haye abwaan guure ma jirtaa culeysyadaasi adiga laftirkaaga hadda cabditax tusaale kuu soo qaatay mararka qaar culeysyadaas ka imaanaya maamulada dalka ka jira oo dowladda federaalka ay ka mid tahay ama kooxaha hubeysanoo sida shabaabka oo kale ah in aad baqdin inta ka qaadaan xogtii sidai ay ahayd ama miisaanka ay lahayd aadan siin karinaha adinkoo gadaal ka baqaya Eh, falastiin ay horta cabdifataax waa mahadsan yahay Eh, horta anigu ma inkirsani in culays jiro oo culays waa jiraa Eh, kama soo qaado hadda wararka shabaabka lama qaadan karaaba dawladdu amaray ka soo saarto maba qaadanaba oo eh, codkooda lama ogola inaan qaadano waxay sheegeen laakiin wariyaashu waa sheegi karaan laakiin codkooda ma isticmaali karaan dee shabaab meeluu jooga iyo haddii alla kuracid u dhawaan karto warka keeni kartaa oo ma jirto oo dee dadkaaba naftooda uga baqaya marka horta culays inuu jiro oo saxaafadu sida ay adduunka uga shaqaydo inaan soomaaliya uga shaqay karin taas iskuma hayno murankadan taagna hase yeeshee waxa aan leeyahay waxay tahay hay-adan warbixinta soo saartay waa ay ka badbadisay kaba soo qaad maanta cabdifataax siduu sheegay hoolkii eh, shir weynaha saxaafadda oo uu ka furmay maanta waa isla joognay in ka badan laba boqol oo saxaafiya ayaa joogtay oo eh, ku oo muqdisho keliya ah iska dhaf gobolada dalka kuwa ka yimidna way ka badnaayeen laba boqol marka nabadayna ku wada joogeen oo maanta intaas oo saxafi ay ku joogeen waxaan soo marnay xilli aan saddex saxafi ay goob isugu imaan karin marka hay-adanuna waa ka badbadiso waxay ku tilmaantay maanta soomaaliya inay tahay wadanka ugu liita ee adduunka saxafi ka shaqeeyo marka waxaan diidanaha waxa waaye heerkaasi nala gaarsiiyo oo eh, nala ka badbadiyo dhib inuu jiro ma diidanin laakiin maanta waxaan leenahay haddii alla kuurooya xaalado badan oo aan soo marnay waa ay karoon tahay xaalada soomaaliya arag maqal afkana xiro ummaddu way ka daashay akhbaar sugan dhegaysow isha wareysabaa mudanaan joognaa waa mahadsan tahay Een, haya cabdifataax maxaa adiga xalka u aragtaa naarta nabadgelina haya laakiin aniga waxaan qabaa fikir ahaan in warbaahintu marka horeba la fiiriyo qofka wariyaha la qaadanayo m- qof eh, idaacadan ama tv-gan wixii loo baahnaa qaban kara ma yahay tusaale ahaan qofku markii la qaadanayo laga fiirsho eh, dhanka isbiraansiga awoodda uu leeyahay eh, la dhaqanka bulshada iyo weliba xiriirka loo baahan yahay maxaa yeele dad badan in la wacaal raba wax laga ogaado ila kale qofkaas la qaado damaanadiisi kabaagta bil in la sameeyo een, oo qofkaasi la hormariyo maalin kasta oo simaar loo diro la maalgeliyo si uu noqdo saca meeshaasi haddana sidoo kale sameeya in inuu noqdo qof ka sii tirsanaan kara warbaahinta oo kalsooni ku qaba hase yeeshee qof marka horeba isagu isleh ma sii joogi doontaa dhibaato ma kula kulmi doono maxaa u baahan taha bisha dambe mishaar kugu filan heli doontaa qofkaasoo kale ma noqon karo qof warbaahintaas horumariya dalkana horumariya dadkana horumariya waxaan dhihi lahay warbaahinta rag ka shaqeeya lacag ha la siiyo oo mishaar ku filan la siiyo tababaraha loo diro marka horena lagu fasho awoodda ay leeyihiin waa mahadsan tahay haya abwaan guure maxaa adiga xalka u aragtaa xalka waxaan u arkaa horta ma ahan dee sidaad nid u fakerto ama si u dhaqanto annagu ma joogno marka shacabsigu dhaqaalaha wuxuu kala mid yahay ummadda soomaaliyeed haddii alla kor maamulada warbaahintu waxay kala mid yihiin ayaguna dhaqaalaha dadka ayay kala mid yihiin shacabsigu aqoonka sidaasuu kala mid yahay ma rabno inaan ufakerno sida haddii alla kuuroya dadaan soomaaliya joogi soomaaliya xaalada ka jirta ayay ku shaqeeyaan saxaafaddu marka haddii aad weriyo tahay wadan idaacada ahaw haddii aad weriyo tahay warbaahinta waxaa la yidhi waa waran laba afle warkaad sheegaysa hub aada u mahadsantihiin adigaan badan walaal inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb geliyay abwaan cismaan cabdulaahi guure oo madax ka ah idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho iyo cabdifataax xaashi nuur oo ah sawirqaade ka tirsan wakaaladda wararka ee e f b islamarkaana la soo shaqeeya warbaahinta magaalada muqdisho tan intaan dib damba ugu kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayaana soo jeedinaysay doodaasi gaaban halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatan ku soo dhowaada barnaamijkii xisaal ah ee dhaqanka axmed faarax cali idaajaa waa kan
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal bulshadiisu maamuuska ay u hayso si aanu uga lumin maansayaankii hore ee soomaaliyeed wuxuu si walba ugu dadaali jiray marka hore inuu hantiyo dhagaha dadweynaha marka labaadna maankooda taasina waxay badanaa ku xidhan tahay hadba inta ay la-eg tahay aqoontiisa ku saabsan dadweynaha uu fariimihiisa u gudbinayo habka noloshooda dhaqankooda soo jireenka ah oo ay suugaantu ugu mudan tahay jaadadka hanaankeeda dhaqaale waxa ay u bogto iyo waxa haddii dadka qaar ku kaco ay si wada jir ah uga mashiiqsanto sida la ogyahayna qaybta suugaaneed ee maahmaahda lagu magacaabaa waxay ka mid tahay waxyaalaha uu gabyaagu maansadiisa ku qurxiyo ee doodihiisana uu qiro ugu yeelo badanaa maahmaah waliba waxay si aad u kooban u xambaarsan tahay waayo aragnimada ay bulshada soomaalidu ka kasbatay noloshii ay soo martay goor ay guulaysnayd iyo goor laga wadayba tilmaamaha ay soomaalidu qadarin jirtay ee maahmaahdeeda ku badanna waxaa ka mid a geesinimada iyo cid alla ciddii u taagan ciddaasi dad ha ahaato ama sida libaaxa dugaagga ha ku abtirsatee runtiina soomaalida keliyaba ma ahee daafaha dunida ummadaha ku dhaqan oo idil ayuu libaaxu astaan geesinimo u yahay boqorka kaynta ayaa lagu magacaabaa maansada iyo maahmaahda soomaalidana aad buu ugu jiraa geesinimada ka sokow waxay hirmiyiga soomaalidu u aqoonsan yihiin inuu leeyahay waxgarasho xoogaa ah oo uu dugaagga iyo duurjoogta kalaba dheeryahay si dhab ah waayihii ay nolosha soomaalidu xoolaha ugu xirnayd ayaa kolkii waa la joogaba waxaa la arki jiray libaax dool ah oo laga soo xeraysan waayo dad iyo duunyo wixii u dagtana huf ka dhiga maalin iyo laba hadduu maqnaado ayuu degmada ku soo noqdaayo wuxuu arkaba wasjeefaa kolkaas baa waxaa marmar is urursan jirtay koox dhallinyaro ah oo inta raad qaada dul joogsan jirtay neef oo xalay dishay hilbihii uga haray isaga oo barkan fallaaro maliidaysan ha siteen ama rasaasi shakadaha ha uga buuxdee inta aanu raqda ka dulkicin ayaa wixii la haysto lagu asiibi jiray isaguna markaas buu inta boodo dirar u qaanshaystaa waxay haddaba soomaalidii xoolo raacatada ahayd ku sheekayn jireen dhaawaca kolkaas gaaray haddii aanu halis ahayn inuu bahalku si urakaca u abbaaro nabarka ku dhacay ninkii iska lahaa kaasoo waayaabee ragga ku soo duulay uu ka dhex garan karo isagaas ayuu jeenyaha dhexdooda soo gashadaayo inta miciyaha geliyo isku axmaa haddayba tiisu gasho arrintaas iyada ah waxay soomaalidu ka leedahay maahmaah maansayahanada qaarkoodna ay ku xoojiyeen fikradihii ay tixahooda u xambaarin jireen waa mahmaahdii ahayd libaax nin ganay iyo nin galladayba og taasoo uu ku mahmaahi karo meelo kala duwan qof ay waxyeella ka soo gaadhay ha yeeshee si gaara maanka ugu haya waxyeelayntiisa ciddii ugu darayd amaba u isdabixisay haddaba kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo labaatankii ayaa waxaa gabay tiriyey nin la oran jiray faarax cismaan kawto kaasoo dhinacyo dhowra ka tirsanayay gaboodfal badan iyo gulufyo isdaba jooga oo aan loogu turin duud dheertana uu kaga jabay gabaygii uu beryahaa tiriyey oo madax dhulka cashad iyo goodaba isugu jiray intii aanu ka faraxadan ayay la noqotay inuu carabka ku dhufto tabaaraha loo geystay looma wada sinayne nimankii ugu daraa ee halakayntiisa u hormaray aar dhaawacan inuu yahay ayuu isu arkay kolkaas buu inta mahmaadaa xusuustay u adeegsaday tuducyadii dhaarta ahaa ee gabaygiisa ka midka ahaa wuxuu yidhi libaaxuba ninkanay waa yaqaan guutaduu timide gibilkiisa nabarkii ku dhaca geertii loo dhimaye hadduu soo gadaal kaco asuu nolol cid gaarsiiyo gashigiisa wiilkii qaba yuu fooda geliyay soomaalida reer miyiga ahi waxay kaloo qabtaa dabeecad ahaan libaaxu inuu laba jaad yahay jaad aamusan oo jaanqaadka mooyee aan shanqar kala lahayn sida loo joogo ayaa lagu war helaa isaga oo xoolaha ku dhex jira mar horena uu qaar calooshiiba ka soo riday meel walbana uu uuskii daadsan yahay jaadka kale waa midka hinraagga badan ee kolkuu inta gaajoodo wacdaraha maagan yahay aan afka isku darin labadaa jaad ee uu libaaxu kale yahay ayay soomaalida xoololayda ahi kala door bidaa kollay haddii aan la hurayn waxay roonaan ku sheegi jireen midka soo hinraaga oo inta la maqlo laga tabaabushaysto ooda laga dheeraysto dab laga shito oo si walba loogu tooghayn karo waxay dhab u necab yihiin abaadka xoolaha oo keliya midka lagu dareemo wixii uu dili lahaa markuu dilo oo qurana lagu hambabaro arrintaana soomaalidu way ka maahmaahdayoo waxay tidhaahdaa libaaxa aamusan iyo midka dhawaaqa midka aamusan baa daran oo loola jeedo cadowga ay colaadiisu caddahay inuu ka roon yahay midka digniin la-aanta kugu soo gala ee adiga oo aan iska jirin dhan walba kaa wareema macnaha ay mahmaahdaasi xambaarsan tahay ayaa waxaa jeclaystay dabadeedna gabay ku darsaday allaha u naxariistee maansayahankii caanka ahaa ee la oran jiray cabdulaahi macalin axmed oo dhoodaan loo yiqiin siday ila tahay ujeeddadiisu waxay ahayd dad uu markaas hoga tusaaleynayay inuu u kala dooro laba qaran oo ay ku dhex jireen midka isaga aragtidiisa u roon ee inay dhinaca saaraani ay u eg tahay mahmaahdaa labada libaax isaga oo doodiisa iyo taladiisa markhaati uga dhiganaya ayuu yidhi haddaan reerka dayrku u adkayn dagagar mooyaane libaaxii dinaahashee ciyaa waaba kuu digee markaasaa duddada oodataa oo dab shidataaye marse hadduu dureedkaaga yimi diilal yana hayso isagoo dabnaha kaa xidhoon maalka didinaynin hurdo dakharta leylkiia iyo duhurka mooyaane intaa dibadda joogtaba hadduu soo daf oran waayo oo duunyadii eber ka dhigo amau dadkaa laayo labada aarka daran doolaya ee aamusaa daran mar haddaynu hadal hayno suugaan afeedda soomaalida sida uu baharku ugu jiro iyo siday maansayahanadu ugu adeegtaan waxaa habboon inaynaan iloobin mahmaahdii ahayd libaax nin aan aqoon baa dhex ka rita taasoo ay soomaalidu ku soo koobtay fikradda ay baharkaa ka qabta iyo sida ay ba'naantiisa u aragto gabyaagii la oran jiray raago ugaas warfaa ayaa aragtidaas soomaalida si qurux badan ugu sheegay afar meelis oo gabay ah kuwaasoo uu maamuus doora kaga helay soomaalidii la xilliga ahayd iyo kuwii ka dambeeyey labadaba wuxuu raagi afartaa meelis ku sheegay tilmaan kasta oo uu libaaxu leeyahay muuqaal ogo haddii ay tahay iyo aadanaha ay markaa kulmaan argagaxa uu araggiisu dareemadiisa ku dhaliyo wuxuu ku xusayaa codkiisa hinraagga loo yaqaan ee marka uu maqlo ay ruuxa baqdin oo iyil isugu timaado baabushiisa markii indhaha lagu dhufto cagaha wax laga daya iyo weerarkiisa lagama kabtaanka ah ee uu ku qaado meesyada la shafeecsado xoolo dhaqataduna ay dabadeed si xun uga cayrowdo indhihiisa gudguduudan ee aan dhugashada loo dhammayn karin raadkiisa hadduu xataa xagaagii hore ahaa markii la kor yimaado laga gariiro cidiyihiisa afka badan ee wixii maragood galo uu ku soo haabto kuwa xuurtana aan laga aqoon iyo reenkiisa galiilyada kiciya ee aan aadanuhu u joogi karin intaasba wuxuu raaga ku qeexay meedisi afaraho sidaan soo sheegay uu ku mutaystay qadarinta bulshadii uu maalintaa u mareeyey iyo innaga haatanba nool wuxuu yidhi codkii laga baq araggii la carar wadana cayreeye ilcasuusle raadkiis carjaba laga cabsoonaado cidiyo dhuuriyaco faarbulow ci iyo reen baasle ma waa lala cayaaraa libaax laga caraysiiyey jawaabta la inaga sugayaa kolley waa maya maxaa yeelay libaax caraysana guuldarrada uu dad iyo duunyaba u geysan karaa waa wax aan ruuxna ka daahnaynoo soomaalida raacatada ahayna ay waayo aragnimadeeda ku hubsatay waxaa sa hartay su-aasha ah maxaa torow raago ugu wacnaatay xidan tirinteeda runtii dhab looma oga waxaase loo malayn karaa libaaxa laga caraysiiyey in isagu uu isula jeeday uuna ugu hanjabayey sida maxamed liibaan jadeer rag inta isku dhereriyey mindhaa gabay ku maagay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo
axmed faarax cali idaajaah ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay barnaamijka dhaqanka halkaad weli nagala socotaan waa washington haatanna xaggii muusiga ah ayaan jallaacaynaa ku soo dhowaada heestan
dabyaway olola shiday wuxuu daaraa madago dubkiyo diirkiyo lafaha dhammaan xididadu duxaa waa iga dardaarane waan ku digayaa dabuubtayda qaado oo adoontoq shaqabin kalka calamada dashe hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo daje hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo daje kumuu daarine jacaye adoon doonane ka joog adoon doonan caashaqa adoon doonan
waa iga dardaarane waan kuu digayaay hadoon doonan caashaqa codkii cabdihani ayaan intaas ku soo gebagabeynaynaa idaacaddeenniina waa naga intaase intaan mar kale kulmi doono waa ibraahim xasan daanduray iyo caashi ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
inuu kugu soo daje kumuu daarine jacay adoon doonane ka joog adoon doonan caashaqa adoon doonan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.